galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com waa arbaco sideeda bisha januari ee sanadka cusub ee labada kun shan iyo labaatanka idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah in ka yar laba toddobaad ayaa ka hadhay caleemasaarka madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump maxaa haddaba laga filanaya maalmaha koowaad marka uu dib ugu laabto aqalka cad falanqayn ayaan idinka haynaa waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mida arrimaha socdaalka ah oo uu rabo inuu wax ka bedelo waxaa ka mid a xiriirada uu la leeyahay dalkan maraykanka wadamo badan khaasatan dhinaca ganacsiga waxyaabaha aadka looga walwalsan yahay waxaa ka mid a inuu kusoo rogi doono si deg dega canshuur badeecadaha dalka maraykanka soo gala wadamada qaar ka yimaada sidoo kale waxaad dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijkii madasha haweenka iyo warbixinno kala duwan oo caalamka iyo soomaaliyaba ku saabsan marka hore kusoo dhowaada warkii dunida golaha ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa arbacada maanta ah si cad u beeniyey warar ay faafiyeen warbaahinta carabta qaarkood oo sheegaya in la gaadhay heshiis xabajoojin ah oo soconaya muddo dhowr toddobaad ah heshiiskaasi ayaa lagu sheegay in israa'iil ay soo bandhigi lahayd liiska magacyada dadka xamaas u haysato si loo fududeeyo heshiiska golaha ra-iisul wasaaraha israa'iil ayaa ku tilmaamay warkan kuwo aan run ahayn oo qeyb ka ah dagaal maskaxeed oo uu sheegay golahu in ay wadaan xamaas waxaana hoosta ay ka xariiqeen in howlgalka militari ee israa'iil uu sii socon doono ilaa laga xaqiijiyo dhammaan ujeedooyinka muhiimka ah dowladaha maraykanka qatar iyo masar ayaa wada dadaallo culus si loo gaadho heshiis xabad joojin ah oo ka hirgala khaza ilahaasi waxay xuseen in xaaladda ay ka wanaagsan tahay sidii hore balse aan weli heshiis rasmi a la gaadhin xamaas ayaa salaasadii shalay ku adkaysatay in ay sii dayn doonto dhammaan dadka ay haystaan haddii israa'iil ay ogolaato in ay joojiso dagaalka oo ay ciidamadeedu kala baxdo khaza dhinaca kale israa'iil ayaa iyaduna sheegtay in dagaalka uuna dhammaan doonin ilaa xamaas ay la burburiyo islamarkaana la sii daayo maxaabiista ay xamaas haysato wasaaradda arrimaha dibadda ee jarmalka ayaa sheegtay in ay hogaaminayso wadahadallo ka socda midooda yurub oo ku saabsan sidii loo fududayn lahaa cunaqabataynta adag ee lagu soo rogay suuriya intii uu xilka hayay madaxweyne bashaar al asad jarmalka ayaa ku doodaya in tallaabadani ay gacan ka geysan karto in shacabka suuriya ay helaan gargaar noloshooda ah ilawareed ka tirsan wasaaradda ayaa sheegay in si dhab ah looga wada hadlay sidii loo fududayn lahaa cunaqabataynta qaar ka mid ah dhinacyada muhiimka u ah nolosha si kasta haatee arrintan ayaa waxay u baahan tahay in dhammaan xubnaha midooda yurub ay isku raacaan dhinaca kale madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa talaadadii ku sheegay in khasaaraha ka dhashay dagaalka muddada dheer ka socday suuriya uu dhaafay shan boqol oo bilyan oo dollar madaxweyne erdogan ayaa sheegay in kooxaha gargaarka ee turkiga ee booqday suuriya ay soo sheegeen in xaaladda goobta dagaalka ay ka sii xun tahay sidii markii hore la filayey madaxweynaha turkiga ayaa sidoo kale ku nuxnuxsaday in dowladda turkigu ay ka go-an tahay in ay sii wado dadaalada lagu xasilinayo gobolka dalkan maraykankana dab weyn ayaa salaasadii shalay ka kacay agagaarka magaalada los angeles ee gobolka california kaas oo sababay soddon kun oo qof in laga barakiciyo guryahooda ku yaala aagga basifica dabkan oo ku fiday oo hegtaar oo dhul ah ayaa burburiyey dhismayaal badan inkastoo aan lasoo sheegin wax khasaare nafeed ah ilaa iyo hadda gevin newsom guddoomiyaha california ayaa sheegay in xaaladda dabka ay weli tahay mid halis ah iyadoo oo dabiilo xoogan ay kusii fidayaan meesha uu dabku ka socdo intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu hidil warkii caalamka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a magaaladani washington d c waxaa ka bilowday diyaargarowga xafladda caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump oo ay hadda ka hareen in ka yar laba toddobaad munaasabadda oo dhici doonta labaatanka bisha januari ee sanadka labada kun shan iyo labaatanka ayaa waxaa ka qaybgeli doona madax kala duwan oo ka socota caalamka iyo kumanaan ka mid ah taageerayaashiisa haddaba sidee ayay u socdaan howlaha qabanqaabada xafladda maxaase laga filayaa maalmaha koowaad marka uu xafiiska aqalka cad su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa nuur xasan nuur waxa uu weydiiyey faysal dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga maraykanka kuna sugan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota
greenland waa dhul baraf ku daboolan yahay oo uu maamulkeedu hoos tago dalka denmark gacanka banamana wuxuu ku xidhiidhsan yahay badda karebiyanka oo ku sii xidhan badweynta baasifiga madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa sheegay in labadaba ay tahay in ay maamusho dowladda maraykanku trump oo shalay shir jaraa'id ku qabtay gurigiisa ku yaala marlaago florida ayaa la weydiiyey in uu xaqiijinayo inaanu isticmaali doonin awood militari iyo mid dhaqaale si uu tallaabadaasi u siirto geliyo waxaanu ku jawaabay
maya kuma xaqiijin karo labadaa midna laakiin waxaan odhan karaa waxaynu ugu baahannahay ammaanka dhaqaalaha dartii toddobaadkii hore ayay baanama u dabaaldegtay shan iyo labaatan guuradii ka soo wareegtay markii ay gacankaasi kala soo wareegeen maraykanka madaxweynaha dalka baanama hoose raa'uul molino ayaa sheegay in gacankaasi ay iyagu maamulkiisa hayn doonaan
gacanku wuxuu ku sii jiri doonaa gacantayada ilaa weligii maanta waxaynu arkaynaa calankii banama oo si xora uga dulbabanaya sidaas ayuu weligiiba ahaan jiray laga soo bilaabo sannadkii kii dowladda maraykanku waxay saldhig militari ku lahayd greenland oo ka tirsan boqortooyada denmark balse dhul ahaan ku taalla waqooyiga ameerika waxay tidhi waxaan rabaa in aan aad u caddeeyo anigoo ku eegaya indhaha dadka waddanka denmark greenland waxale dadka greenlandiga ah ra-iisul wasaaraha dalka denmark matthew frederikson ayaa sheegtay inaanay greenland iib ahayn waxaanay hadalkaasi mar kale ku celisay salaasadii shalay maruu halkaasi tegay wiilka uu dhalay madaxweynaha la doortay ee maraykanka ee lagu magacaabo donald trump junior intii uu socday shirka jaraa'id ee uu donald trump shalayta qabtay ayaa la weydiiyey inuu xoog militari u adeegsan doono arrimaha u dhexeeya kanada iyo maraykanka waxaanu ku jawaabay
maya awood dhaqaale sababtoo ah kanada iyo maraykanka taasi runtii waxay noqon lahayd wax ku ool waxaad ka takhallusaysaa khadkaas sida macmalkaa loo sameeyey waxaad eegtaa sida ay taasi tahay waxay u eg tahay waxaa sidoo kale aad u fiicnaan lahayd amniga qaranka ha iloobin asal ahaan waxaynu ilaalinaynaa kanada ma cadda in madaxweynaha la doortay uu damacsan yahay inuu ka dhabeeyo hanjabaadaasi iyo inuu isticmaali doono xeelado gorgortan ah sida uu dhigayo siyaasaddiisa arrimaha dibadda ee ku qotonta in ameerika ay tahay mid wax kasta ka horreysa isaga oo isku diyaarinaya inuu xafiiska si rasmiya ula wareego labaatanka janawari waa kan thasaria merevaki oo ka tirsan jaamacadda george town university
waxaynu la noolnahay bulsho aan in badan oo ka mid ah go'aamadan aan lagu samaynin hal dhinac xitaa haddii maamulka trump uu doonayo dhulballaadhsi oo uu dalal kale ku duulo sidee ayay taasi caqligal ku noqon kartaa xoog iyo aargoosi trump ayaa ku celiyey hanjabaaddiisa ah in uu cashuur boqolkiiba shan iyo labaatano ku soo rogayo badeecadaha kanada iyo mexica ay u iibkeenaan maraykanka haddii aanay labadaasi dal kordhinin amniga xadka ay la wadaagaan maraykanka waxaana uu sheegay in gacanka mexico uu ku magacaabi doono gacanka ameerika
aaday maasan tahay saare ciidla nuur halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga v o a saare waxay ka warramaysay warbixinteedu madaxweynaha la doortay donald trump oo ka gaabsaday inuu meesha ka saaro isticmaalka awood militari ama cadaadiska dhaqaale si uu gacanta ugu dhigo kanalka panama iyo greenland sida uu sheegay shir jaraa'id oo ku qabtay florida talaadadii shalay markan haddaan idinku celiyo magaaladani washington waxaa ka bilowday diyaargarowga xafladda caleemasaarka iyo madaxweynaha la doortay donald trump arintaasi ayaa haddaba waxaanu ka wareysanay faysal dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga waxa uu waramay nuur xasan nuur
runtii waxaad moodaa in sanadkan xiise dheeraada dadku ay u qabaan in laga qayb galo doorashada waxaan dhihi lahaa in caleema saarka loogu diyaargaroobayo in madaxweynaha haatan soo socda ee donald j trump in madax aada u badan oo adduunka oo la casumay ayaa jirta inkastoo aan qaar badan weli magacyadooda aan lasii saadaalin in waxyaabaha la filaya waxaa ka mid a in dhacdooyin dhowra oo dhacay aawadood in amniga aada loo sugi doono oo goobaha in laysugu imanayo iyo meelaha ay caleema saarku ka dhacayaan in aada loo adkayn doono amnigooda in maalintaas ayaa sidoo kale waxay kusoo beegan tahay maalin badana dalka maraykanka uu fasax yahay oo loo dabaaldego haliyey dalkan maraykanka ahaa oo m l k martin luther king marka taasi lafteedu waxay sii dhiiragelin doontaa in dad badan oo maadaama ay maalintaa fasax haystaan ay ka qaybgeli karaan caleemasaarka waaya maalintaasi dabcan marka la dhaariyo xafiiska ayuu horey ka aadi doonaa maxaa laga filayaa madaxweynaha cusub ee donald trump maalmaha koowaad maxaa laga filayaa run ahaantii siyaasadiisa qeybta ugu horeysa ma ahaan dee siyaasad hadda inugu cusub afar sanoo hore ayuu madaxweynahan trump uu xukunka soo hayay in waxyaabaha aadka uu diiradda u saari doonana xilligii uu ololaha doorashada ku jiray buu aada uga hadlay waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid a arrimaha socdaalka ah oo uu rabo inuu wax ka bedelo waxaa ka mid a xiriirada uu la leeyahay dalkan maraykanka wadamo badan khaasatan dhinaca ganacsiga waxyaabaha aadka looga walwalsan yahay waxaa ka mid a inuu kusoo rogi doono si deg dega canshuur badeecadaha dalka maraykanka soo gala wadamada qaar ka yimaada in canshuur la saaro taas oo lafteedu walwal badan ku haysa wadamada qaar in waxyaabaha haatan ayaguna soo baxaya oo ayaguna la filaya waxaa ka mid a qaabka uu u wajahi doono dad badan oo uu magacaabay oo qaarkood haatan ay laga yaabo inay adkaato in laga ansixiyo aqalka sare ee sanadka khaasatan wasiirka caafimaadka oo kale hadda la hadal haya iyo wasiirka difaaca
dhanka congaresska marka aan fiirino xisbiga republikaanka ama jamhuuriga ayaa haysta aqlabiyadda labada aqal xafiiska aqalka cadna waatan madaxweynaha uu ku fadhiyo oo jamhuuri ah marka wada shaqaynta la filayo inay dhex marto ilaa intee ayay gaarsiinsanaan kartaa madaxweynaha iyo labada aqalba run ahaantii waxaad moodaa madaxweynaha inuu kusoo beegmayo xili uu aada u nasiib badan yahay oo labadii aqalba ay la wareegeen xisbiga jamhuurigu sidoo kale waxaa muuqata in aad moodo in labada aqalba mudanayaasha ka tirsan ay aada u taageersan yihiin ajendaha madaxweynaha donald trump waxaa jira shakhsiyaad waa laga yaabaa sanadka ku jira in ay diidan yihiin qaar lasoo magacaabay wasiirada san hore usoo sheegnay laakiin guud ahaan waxaa la filayaa labada sane ee hore in ay wada shaqayn aada u sarraysa dhex mari doonto madaxweynaha iyo labada aqal sidoo kalena waxaa xusid mudan maxkamadda sare ee dalkan maraykanka lafteedu inay dhinaca jamhuuriga u janjeedho marka waxaad moodaa hadda laamihii awoodda dalka maraykanka oo dhan inay hal xisbi ay gacanta u galeen waayahay madaxweynaha la doortay trump shalay waxa uu sheegay in haddii loo baahdo uu isticmaali doono military si maraykanka uu usoo ceshado maamulka marinbiyoodka panama iyo weliba jasiiradda greenland marka maxay tahay sababaha uu arrintaas u leeyahay runtii arrintani waa arrin haatan soo baxday waana arrin xiise gaara keentay weliba siyaasadda dalkan maraykanka haddii aan kala qaadno oo arrimaha greenland iyo aan u kala qaadno panama canal ama marinka panama mid waxaa hore u maamuli jiray sidaynu ognahay dowladda maraykanka waxa dhismaheedii iyo qarashkii iyo lacagihii galay ee lagu dhisay qayb weyn oo lixaadle ka qayb qaatay dowladda maraykanka xilligii jimmy carter uu madaxweynaha ahaa ayaa waxaa lagu wareejiyey maamulkeeda oo dib loogu celiyey wadanka panama marka madaxweynaha maraykanka wuxuu leeyahay waxaa saameyn ku sameeyey dalka shiinaha iyo wadamo aan saaxiibo la ahayn dowladda maraykanka taasina waxay keeni kartaa maadaama dowladda maraykanku ay qayb ka ahayd dhismihiisii horena u maamuli jirtay in uu dib u soo celiyo oo uu dib ula soo noqdo in ay qayb ka mid noqon doonto maamulkiisa marka taas lafteeduna ay ka hor yimaadeen haatan maamulka talada haya ee dalka banama arrintan militariga waa arrin aan anigu filayo wariyaha markuu weydiinaya inuu yidhi arrintan de waa arrin aan ka madhnayn waxyaabaha uu qaban kara madaxweynuhu laakiin waxaad moodaa in arrimahan weli ay uun qaab diblomaasiyad mari doonto ayna ka mid noqon doonto wada hadallada koley dhex mari doona maamulku markuu xilka la wareego iyo dowladda panama tan greenland haddaan usoo noqonno waa jasiirad aad waa dhul weyn laakiin dad aad u yar baa ku nool sidaan ognahay greenland waxaa ku nool dad lagu qiyaasay ilaa konton iyo lix kun oo intooda badan boqolkiiba in ku dhow sagaashan ay dad u dhashay meesha yihiin boqolkiiba lix ilaa toddoba in lagu qiyaasayna ay yihiin dad asalkooda uu dalka denmark ka soo jeedo kulligoodna waxay haystaan dhalasho denmark waayo dowladda denmark ayaa hore u maamuli jirtay inkastoo maamul hoosaad ay hadda siisay marka arinta ah inuu dowlad saaxiib la ah dalka maraykanka in arin military lagagala wareego greenland anigu ma filayo laakiin waxaan filayaa in haddii uu dalka maraykanka u arko inay istaraatiijiyad military ama arrimo dhaqaale oo sida nooca macdana gaara oo laga helo jasiiradan oo muhiim oo ah ganacsiga yurub iyo iyo maraykankaba in ay ka wada hadli doonaan dowladda denmark iyo iyo dowladda maraykanka wada hadalna lagu xallin doono
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa faysal dari oo u waramayey wariyaha v o eda nuur xasan nuur halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a in ka badan hal milyan oo qof oo qiyaas ama idhahde talaalka daacunka ah afka ah laga qaato ayaa gaadhay dalka suudaanta koonfureed iyada oo dowladdu ay bilowday barnaamij lagu talaalayo in ka badan boqolkiiba siddeetan dadka laakiin waxa ay wajahayaan caqabado badan oo ay ka mid yihiin galangal la-aan meelaha lala tacaalayo ee uu sida xun uga dilaacay daacunka wariyaha v oda shila boni ayaa warbixintan kasoo dirtay juba dhakhaatiirta suudaanta koonfureed ayaa waxay isku dayi doonaan in ugu yaraan sagaal milyan oo qof ay ka tallaalaan cudurka daacuunka kaasoo inta badan laga tallaali doono carruurta iyo hooyooyinka iyada oo qiyaasahaasi loo diri doono meelaha kulul sida magaalada bentio wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegtay in toddobaadkii hore boqol iyo sagaashan iyo sagaal qof ay u dhinteen cudurka daacuunka iyadoo saddex iyo toban kun oo kalena laga helay bakteriyada ilaa iyo hadda doctor gabriel bom ayaa yidhi dabcan waxaan sidoo kale horey aan u helay xoogaa tallaal ah maaha sida tallaalka daacunka oo kale oo la soo saaray oo durbadiiba hal meel la dhigay kiiskii ugu horreeyey ayaa waxaa laga soo sheegay sebtembar saddex iyo labaatankeedii raanka oo waqooyi bari ka xigtay caasimadda laakiin marka dalka uu isu diyaarinayo in la sameeyo xoog saarid tallaal oo ballaaran geedi socodku waxa uu wajahayaa xooga caqabada culusa tiichin qoot waa mid ka mid ah dhibanayaasha daacuunka dilaacay waxa uu sheegay inuu arkay dad u dhintay cudurka iyadoo qaar kale oo badan ay ku sugan yihiin xarumaha caafimaadka ee deegaanka oo doonaya gurmad caafimaad oo deg dega khuud ayaa waxauu yidhi waxaan ku sugnaa mid ka mid ah xarumaha caafimaadka waxaana jiray qof laga shakiyey inuu qabo cudurka daacuunka bukaankuna wuxuu ahaa shan jir wuu mantegayey hawsha shaqaalaha caafimaadkana ayaa waxay ahayd mid aanay qaadi karin dhiig oo xididka laga qaadayo bukaanku ma uusan awoodin inuu helo dareeraha afka wuxuuna u dhintay fuuqbax daacuunka waa caabuq shuban ba-an ah oo laga helo biyaha wasaqaysan ee la caba haddii aan la daawinaa waxa ay noqon kartaa dhimasho saacado gudahooda qood ayaa waxa uu sheegay in ay jirto weli caqabad weyn oo helitaanka daryeel caafimaad ah ee la dagaalanka daacunka waxa uu yidhi qaar ka mid a xubnaha bulshada ma helaan galaangal sababtoo ah bentu halkan waxaa ka jira daadad waxaa jira meelo aanay shaqaalaha caafimaadku gaari karin sababtoo ah daadadka iyo sidoo kaleeto arrimaha ammaanka sida laga soo xigtay dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn in xaaladaha noololeed ay liitaan koonfurta suudaan kuwaasi oo abuuray daacuunka stefani nagay waa isuduwaha mashruuca m s f ee wax ka qabashada daacuunka ee bentu oo ku taala degmada robcona oo ah aag ay ku nool yihiin qaxooti badan waxaay tiri halkani robkina dilaaca cudurka ayaa si aad ah u hafiyey nidaamyada maxalliga ah ee mas-uulka ka ah iskudubaridka jawaabta iyo kor u qaadista waxqabadyada wada howlgalayaasha kale ma haystaan maalgelin ku filan si si habboon ay ugu kordhiyaan xeerka loo baahan yahay taasi oo ah mid ballaaran iskudubaridka jawaabta guudna ma ahayn mid xooggan oo lagu maareeyo jawaabta iyo in la hubiyo in baahiyaha si ku filan loo daboolo dowladdu waxay sheegtay in xoog saaridda tallaalka la filayo iyadoo taageero laga helayo lahowlgalayaasha caalamiga sida emsef iyo ururka caafimaadka adduunka ururka caafimaadka adduunka ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo boqol iyo afartan iyo saddex kun oo qof adduunka oo dhan ay u dhintaan cudurka daacunka sanad walba
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daandure warbixintaasi inala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee madasha haweenka
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka madasha haweenka waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay doorka haweenka ee ganacsiga iyo caqabadaha ay haweenku kala kulmi karaan ganacsiga waxaa barnaamijka marti ku ah oo aan ku waraysanaynaa doctorayse luul maxamed sheekh cusmaan oo ka mid ah haweenka ganacsiga ku leh muqdisho doctorayse luul marka hore soo dhowow waxaad ka mid tahay haweenka ganacsatada gobolka banaadir bal ka waran ganacsigaaga iyo qaabka uu kusoo bilowday markii hore asalaamu calaykum zaynab iyo bahda v o eda waad ku mahadsan tahay waraysigaagii magaciigu waa doctorayse luul maxamed sheekh cusmaan ganacsato ganacsi ku jirtay muddo afartan sano deganayd muddo wadanka talyaaniga halkaas ooan xataa kasii waday burburkii dowladda dhexe ka bacday ganacsigayga oo aan dukaaman aan ku lahaa magaalo madaxda talyaaniga ee rooma ganacsigayga waa sida aan kuu sheegayba bilowgii wuxuu soo socday muddo aada u dheer haddana weli ganacsata ayaan waxaan ka ahay magaalo madaxda muqdisho ee xamar oo aan ku leeyahay businessyo kala duwan oo ku saabsan dhowr meelood oo ah maqaayad dukaaman oo aan ku leeyahay oo eraboorka gudihiisa aadan cadde muddana kusoo jirtay ganacsiyada ku saabsan businessyada waaweyn oo import exportka ah ee soomaaliya marka gabdhaha soomaaliyeedna su haysatay inay u tahay hormuudka ganacsiga wadanka hadda dadkii qurbojoogtii ee wadanka kusoo noqotay horjooga u ah leh urur somaali woman business association la yiraahdo oo ka caawinta gabdhaha yaryaro oo raba in ay businesska kusoo biiraan waxaad sheegtay in muddo ka badan afartan sano aada kusoo jirtay howlahan ganacsiga goorma ayuu kugu dhashay fikirkan inaad ganacsato noqoto gudaha dalka iyo dibaddiisa aada ganacsi ku yeelato wadanka intuusan burburin ayaan ganacsiyo export ah ayaan kulahaa saynab afartan sano ka hor saan hore kuugu sheegay anigoo aada u dhalinyaro ah ayaan shaqo iyo businessba labadaba bilaabay reer dhaqanaysa shaqaysa jaamacad dhiganaysa usoo maray wakhtiyaal kala duwan oo aada u adag alxamdulilah ilaahay wuu igu guuleeyey businesska waxaan aaminsanahay in sidiisaba businesska uu yahay wax barakaysan mar alla markii la qaxayna qof meel istaagtay oo qeyr ama caawino ama lacag ka sugaysa ma ahayn waddankii aan deganaa qof xooggeeda maasha oo shaqaysata oo business yar ka bilowday dukaaman dukaan keligiis ka bilowday kabacdina noqday saddex dukaan ku leh meelsha meesha ganacsiga ugu weyn ee wadanka talyaaniga oo train stationka u dhow ka bacdina markii aan go-aansaday labayo toban sano ka hor inaan wadanka kusoo noqdo dib u bilowday hal abuurkeedii ahayd in ay business gasho inay shaqo bilowdo in ay hal abuur suubiso ururkaas aan suubiyey ururkaasoo waktiyadii hore oo gabdhaha iyo inji-ooyada ay shaqeynayeen si fiican iigu soo shaqeeyey inkastoo muddadan dambe mucaawinamadii iyo tababaradii iyo waxyaabihii aan heli jirnay ay aada ay u yaraadeen laakiin muddo labaiyo tobankii labada kun iyo labaiyo tobankii ilaa lix iyo tobankii shan iyo tobankii si fiican usoo shaqeeyey gabdho badanna gacan siiyey midda kale gabdhaha soomaaliyeed waxay la-yihiin dad hal abuur iyo wax usuubiya iyo kuwa kuwa daljooga ah iyo kuwa qurba joogta ahba qof kastoo aniga ilamid ahna wuu jeclaan lahaa inuu wadankiisa inta kusoo noqdo in uu dib u bilaabo oo shaqo u bilowdo oo ganacsado oo shaqaysto aad buu qof kasta u jeclaan lahaa dadka inta badan daruufo gabdhaha special daruufo ayaa ku haya dibadda oo ah ilmo iskool u dhigta waalid oo ay meelaha ku hayaan duruufahaas ayaa gabdhaha ku qasba in ay dibadda joogaan laakiin annaga kii u leh possibility in ay ilmaha u koreen oo ay u weynaadeen ama wax u bilaaban yihiin aad ayay wadanka muddooyinkan dambe ay ugu soo qulqulayaan ay ugu soo noqonayaan marka iyagoo weli caada skills fiican wata wax soo bartay experience fiican oo nololeed oo qaabkan loogu noolyahay dibadaha soo bartay ayay gabdhihii wadanka kusoo noqonayaan kuwii joogay oo horey gabdhihii u joogayna ruuxoodu nagama nagama yaraystaan oo marka aad ka bilowda small businesska oo ah kuwa shaaha gabdhaha suuqa ku gada kuwa cunada raashinka suuqa ku gada kulli gabdhaha kulli oo soomaaliyeed waa gabdhaha hal abuur leh doctor aysaluul waxaad ka mid tahay ee qurba joogta dalka kusoo laabtay ee hal abuurka ganacsiga ka hirgeliya magaalada muqdisho maxaad ku qiimeyn lahayd ganacsiga haweenka ee banaadir maanta sidaan hore kugu sheegay aniga wadanka waxaan kusoo noqday labaiyo toban sano ka hor runtii gabdhaha gobolka banaadir ama gabdhaha aan kula kulmo ganacsiyada kala duwan ee magaalada muqdisho waa gabdho runtii aada waxbarashadoodii ama shaqadoodii level kasta ha kala ahaato midda shaaha dariiqa ku gada midda businesska dukaaman kale midda import ama export alaab suubisa kulligood gabdhaha soomaaliyeed iyo gabdhaha gobolka banaadir jooga kalama yaraystaan marmar waxaad moodaa gabdhaha qurba joogta xoogaa waxbarashadooda iyo skiilska ay kusoo barteen cabdiqurbaha inay xoogaa yar ka duwan yihiin ama qaab ahaan ama horumar ahaan inay xoogaa ka duwan yihiin maadaama ay kusoo shaqeeyeen standard ka duwan standardka ay gabdhaha soomaaliya jooga oo aan wadanka ka bixin ay ku shaqeeyaan gabdhaha jooga ee qurba joogta ah waayahan dambe wadankay ugu soo qulqulayaan maxaa yeelay sababo badan oo waagii hore ku hayay dibadda ayaa waxay u ogolaadeen maanta inay wadankooda kusoo noqdaan ka shaqaystaan xoogaa furfurnaan gabdhaha dhinacooda in ay dukaaman furtaan inay baabuur wadan karaan inay shaqaysan karaan ay dowladnimada ama burburkii ka bacdii waxyaabaha isbedelka ama siyaasadda ama ay ka heleen ayaa waxay u siinaysaa awood in gabdhihii ay ku dhiiranaadaan inay wadanka kusoo noqdaan oo ay wadanka ka shaqaystaan marka zaynab saan kuu sheegay annaga kii ilaa kii gabdhaha waxaan u heli jirnay small microfinance wax la yiraahdo taas oo u ogolaanaysay gabdhihii in ay horumariyaan ganacsigooda kantan xalqaanka tulaysay ilaa tan shaahi karanaysa oo aqab tarmuusyo iyo koobab iyo ay wax ku gadtaan ay ku ganacsadaan la siinaya hadda waa xoogaa yar waa waa yaro gaabiyeen dadkii mucaawinada iyo gabdhaha iyo kor u qaadaya iskiilskooda xoogaha way nagu yaraadeen laakiin gabdhaha soomaaliyeed intaaba uma aysan joojin weli hore bay u socdaan muddada aada ganacsiga kusoo jirtay ma jireen caqabado aada la kulantay amaba culeysyo kaa hor yimid muddadaasi wallaahi saynabay markaad dumar tahay ama haween tahay caqabadaha markasta way iska badan yihiin maxaa yeelay ragga aan challengeka kula jirno oo aan rabno wixii ay qabtaan ama aan ka wada fiican nahay gabdhaha daan nahay ama aan qaban karno mar kasta waxay isku dayaan in aysan gabdhaha space siinin iyagoo isleh gabdhaha waa idinka dulqaad badan yihiin waa idinka maarkino fiican yihiin waa idinka aqoon badan yihiin mar kasta ragga wuxuu isku dayaan inay gabdhaha ku ciilaan kista yarta ah ay ka dhaqaale badan yihiin inay ku ciilaanay ragga isku dayaan ragga soomaaliyeed specially waxay ka jecel yihiin eh, eh, haweenka gurijoogtada ah ee cunada u karinaya oo aanan lahayn eh, eh, hal abuur ama dhaqaale ayaga ka eh, eh, eh, ka suga ayaga ay masaruufaan oo ay iyaga biil ka sugaan ayay ka jecel yihiin dumarka istaqi- yeelanaya eh, eh, xorriyadda dhaqaale taas ayaa inta badan waxay keenaysaa in gabdhaha ay dhib ay shiddo ay ku noqoto in ay ganacsigoodii hormariyaan marka caqabadaha waa badan yihiin Eh, goobaha lagu ganacsado gabdhaha waa ku dhibaato sababta oo ah eh, eh, eh, ma haystaan eh, eh, dhaqaale ee gabdhaha small businesska specially ku jira ma haystaan dhaqaale ay ku ijaartaan businessyo ay ku dabalgareeyaan markay shaaha kasoo bilaawdo ilaa ay ka gaarto maqaaxi oo yar oo oo xaafado ah eh, ama gaari gacan ay wax ku gadato ama ay suuqa ay- ay la fadhiisato khudaar iyo la fadhiisato ma haystaan gabdhaha awood dhaqaale oo oo oo ama wadci u ogolaanaya in ay hore u mariyaan businesskooda marka dhibaatooyinka ugu badan gabdhaha meelahaasay kaga yimaadaan hadalkaaga waxaa ku jira in dhanka kale aad samaysay urur een, gabdhaha doonaya inay ganacsiga kusoo biiraan een, ka caawiya qaabka ay ugu soo biiri lahaayeen iyo fursadaha ganacsiga ee ka jira dalka bal eh, sharaxaad ka bixi ururkaasi iyo waxyaabaha een, ah, dumarka uu sameeyo sidaan kuu sheegay sanadadii hore 12 2012 ilaa 16kii gabdhaha waxaan u suubin jirnay tababaro waxaan businessyo ayaan u tilmaami jirnay Eh, hab ay ku shaqaystaan oo shaqada ay ku bilaabaan xalqaan ha noqdo tarmuusyo iyo koobabka iyo alaab shaah iyo suuqa kuwa gataan ha noqdo Eh, lacag yaroo horumarayso oo oo- oo microfinance ah oo ay business yar yara ku bilowdaan Eh, gabdho badanaa ka aflaxay gabdho badanaa wax ku bartay Eh, gabdho badanaa xalqaan iyo dhartalow iyo cunno karis iyo lagu baray oo hadda ku shaqaysta oo meel fiican ka gaaray oo businesskooda iyo waxoodana ay ka bulaaleen maadaama dad waxbartay oo runtii rabay in ay nolosha reerkooda iyo gurigooda qayb inay ka noqdaan rabeen Eh, runtiina waxay ahayd waqti fiican oo hay-adaha ayna dadka caawimi jireenoo tababarada iyo wax iyo la siin jiray enji-ooyada hadda shaqooyinkii wayba iska soo yaraadeenoo alxamdulilah laakiin eh, wasaaradaha haweenka iyo waxay siiyaan weli eh, waxbay baraan gabdhaha waxbay eh, tababaray u furaan marka weli hadda dhinac oo oo maadaama dowladnimadii ay adkaatay oo dowladdii kumeel gaarkii iyo wixii ay ka baxday waxyaabo badan dowladda hadda gacan ah, eh, naga siiso si gabdhihii lagu horumarin lahaa oo wax lagu bari lahaa Eh, marka waxaan rajaynayaa gabdhaha eh, qurba joogta ama gabdhaha dibadaha ku nool in ay ayagana ruuxooda iyo aqoontoodii iyo iyo wixii ay kasoo korsadeen wadamada ay ku noolaayeen in ay wadankii sideydoo kale kula soo noqdaan gabdhihii ka caawimaan wax baraan maxaa yeelay wax badanan annagii qurba joognimadii wax badan oo badan oo badan oo aqoonteennii ee aas-aasiga ahayd ama jaamacadii dhaqaalaha iyo aan ka baxay aniga waxyaabo ka badanaa nolosha experienska dadka leh ayay siin karaan ee dadka aanan experienska ama lahayn ama business raba inuu bilaabo qofka marka uu uu leeyahay experience oo afartan sano soddon sano oo business kusoo jiray asaaba macalin ah uma baahna xataa eh, wixii uu buuggii iyo qalinka uu kusoo bartay oo theory le ahaydo wax practica aanan ahayn marka eh, gabdhaha waxaan kula talinayaa oo wax bartay oo soo shaqeeyey oo dibadaha businesska iyo wax ka soo galay inay gabdhaha eh, wadanka jooga usoo noqdaan gacan siiyaan wax baraan caawimaan wixii ay ku abuuri karaan mahal abuur ay siin karaanna ay siiyaan waa mahadsantahay doctor aysaluul ee, inta badan ee, dumarka soomaalida waxaa la tilmaamaa inay door bidaan ee, ganacsi ay leeyihiin maadaama ay ka helaan madax banaani iyo inay eh, shaqaystaan ee, xilliga ay doonaan hase yeeshee waxaa een, weli eh, farqi weyn uu ka jiraa baa laleeyahay amaba uu ka taagan yahay beec mushtirka dumarka dhaqaalo buuran kalama helaan ganacsiga sida la sheego marka loo barbardhiga ragga halka aanay ka muuqan kaalimaha sare ee shirkadaha waaweyn marka maxay yihiin sababta taa u diideysa dumarka ganacsatada ah saynab waa runtaa dumarka ganacsatada ah marka horeba dhaqaale buuran ay business ku galaan ma haystaan dadka ay caawimi lahaa oo ma iscaawimi lahaana oo gabdhaha kaleeto haddii ay caawimi lahaayeen ayaguba wax badan ma dhaamaan ragga horta inta badan wadamada dagaalada ka dhaco sokeeyey specially dadka dhaqaalaha ka suubiya oo riskiga high riski wadamada ah ka shaqeeya waa rag ragga dhaqaalaha ka suubiyey dagaaladii wadankan markaan mataal ahaan usoo qaato soomaaliyana ayagaa dhexdoodii unbaa iscaawima ayaga dhexdoodiibaa lacagihii ay ka suubiyeen dagaaladii ayaga ayaa iskula soo noqda ayagaa business ku wada gala ayagaa shirkado waaweynah oo ku furta ayagaa dhexdoodii isku filan marka gabar ama haween waxba aanan haysan ama dhaqaalo yaro oo waxba meel ku gaari karin haysata inta badan nimanka ma jecla in ay caawimaan marka gabdhaha saasay waxay ugu haraan from the beginning waxay dib u harayaan dhaqaalihii inay suubiyaan meeshaas ayay ka hareen maxaa yeelay marnaba ma helayaan rag ka caawima ama sida ay ragga iyaga isu caawimaan rag u caawima ma helayaan midda labaad waxaa waaye ragga boqolkiiba sagaashan soomaaliya waxay intiqaadsan yihiin naagaha gurigooda ha joogaano ilmahooda iyo ha dhaqdaano annagana biilka aan u keenno xitaa naagtan wareegayso shaqaynayso duurka taagano jidadka taagano shaaha ku gadayso waxay u haystaanba dembi in naagaha ay contribution reerka ay keenaan kuwa oo oo oo badan oo isleh oo isleh wax waa qabsan karaana oo naagihii ha shaqeeyaanna dhaqaale ay naagahooda ku maalgeliyaan ma haystaan kuwa dhaqaalaha haystana ma rabaan naagahoodii inay kor usoo kacaan oo ay mustaqbilka reerka ay wax ka dhisaan ama wax ka suubiyaan maxaa yeele waxay aaminsan yihiin in awoodda reerka ay ku koobnaato gacanta ninka ragga ah marka sidee looga gudbi karaa caqabadaha ay la kulmaan haweenka ganacsatada ah wallaahi wax kaliya ay uga gudbi karaan ee saynabay waa inay maamoy ayaga iscaawimaan haweenka ay dhexdooda garab issiiyaan garab cid kale ay ka sugahayaan oo aan ilaahay ahayn ma jirto haddaysan ayaga iscaawininna meel ma gaarayaan marka ina waxaan kula talinayaa haweenka soomaaliyeed inay garab isisgarabsadaan garab isisiiyaan iska warqabaan midba midda kale ay ka awood ama dhaqaalo badan tahay inay tan kale ay caawinto in ay u arkaan challengeka ay ragga kula jiraan mid in ay ku guuleystaan caqirtu ay faa'iidadiisa noqoto in ay u arkaan oo gabdhaha ay ayaga isgarabsadaan dad kale wax kama sugayaan oo aan ilaahay ahayn kama sugayaan qoyskooda iyo raggooda iyo nimankooda ama xataa nimanka ragga ah oo dhashay gabar waxaa dhici karta inay hooyadeyd caawinto oo ay suuqa la fadhiisato wax la gado oo wax la qabato laakiin xataa ragga wiilasha ilmaha la dholo jaamacada iyo waxbaa loo diraayo xataa hooyada kama sugayso caawinaad iyo gacan iyo ka sugi mayso gabadhana inta iskool soo dhigato wax soo qabato ee haddana hooyadeed suuqi iyo wax kasta ay ka caawin karta ay ka caawinsaa marka gabdhaha soomaaliyeed waxaan leeyahay isgarabsada iscaawima qofba qofka kale waxa uu ka badiyo ama waxa uu yaqaano aqoontiisa ha oga faa'iideeyo hadduu dhaqaale dhaamo hay ha caawimo in reerkaas uu soo kobciyo oo haweenka ama saaxiibada ama deriska ama dadka danta iyo axsaabta ay yihiin inay kor usoo qaadaan doctor aysaluul gabagabada barnaamijkan isla soo gaarnay waxaa jira haween fara badan oo doonaya amaba jeclaan lahaa in ay yagleelaan ganacsi iyaga u gaar ah balse aanay garanaynin in halka ay ka bilaabaan maxaad kula talin lahayd haweenkaas
haweenkaas waxaan kula talin lahaa horta marka hore inay iska daayaan ganacsiga oo koobiga ah maxaa yeele marmar waxaad arkaysaa laba naagoo raashin ama meelku wax wada karinaayo ama shaaq ku wada gadaya ama badeeca ama dukaaman inta furtay laba naagoo deris oo laba dukaan isku dhegan oo competition ku suubinayo badeecadda markay arkaan gabar dukaan meel ku leh mid kaleoo kamid la mid aho waxay gadaysa gadaysa ka ag furata horta taas waa kala talinayaa waxaan kaloo kala talinayaa in ay ganacsigooda ay ku beysgareeyaan wakti gaaban ganacsiga sidiisaba faa'iidaiyo khasaara uu leeyahay waxaa la rabaa mar haddii xataa aad aragto in aysan businesska soconaynin oo khasaare oo lugaha uusan kula jirin in aad isku daydo inaad wax ka bedesho laakiin in aad tiraahdo ee businesskan waa khasaaro iska xirto haddana aad tiraahdo mid kaloo cusubaan raadina inay haweenka iska ilaaliyaan businesska marmarna wuxuu leeyahay high season marna low season uu leeyahay waktiga iyo wadciga iyo waxa ka jira xataa beledka ayuu ku xiran yahay marka in ay yeeshaan adkaysi maalin kasta ciid ma aha maalin kasta feesta ma aha maalin kasta faa'iido lama joogo in ay isku dayaan in ay isku fikiraan in ay isku celceliyaan ay gadaal u fiiriyaan waktigay fiicnaa oo ganacsigooda boominka ahaa inay dib u fiiriyaan raadiyaan ciladaha keenay in businesskooda ama hoos oo u dhaco ama shaqayn waayo inay cilad bixiyaan laakiin in ay dhahaan maya bes waxaan ma shaqaynayaan mana wadi karna macquul ma ahan suurtagalna ma ahan waa mahadsantahay saynab intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka madasha haweenka toddobaadkan waxaana barnaamijka marti ku ahayd doctorayse luul maxamed sheekh cusmaan oo ka mid ah haweenka ganacsiga ku leh magaalada muqdisho inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad ay u mahadsan tahay saynab abuukar oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi madasha haweenka halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga e v o a markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya cabdicasiis barrow
isticmaalka baraha bulshada ama social mediaha dunida dadka ku nool waxa uu ku leeyahay saameyn laba dhinac leh mid taban iyo mid togan laakiin inta badan doodaha ayaa iyo cilmi baarista laga sameeyo ayaa bulshooyinka qaar waxa ay ku hormaraan dhinaca wanaagsan inay u isticmaalaan halka kuwo kalena ay saameyn dhinaca akhlaaqda ah iyo weliba nolosha ay ku yeelatay laakiin marka loo yimaado bulshada soomaalida ee ku nool gobolka geeska afrika oo la yidhaahdo inta ugu badan waa dhallinyaro aad ayay social mediaha u isticmaalaan haddaba su-aashu waxay tahay ma dhinaca taban ayaa ku badan mase dhinaca togan oo sida wanaagsan u isticmaala dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegayaa waxaa igala qayb galaya maxamed cali siyaad oo ah nin dhallinyaro ah oo ku nool magaalada muqdisho iyo cabdulaahi yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada social mediaha labadaba isticmaala marka hore waxaan ku hormarayaa oo dooda aan ku bilaabaya cabdulaahi yuusuf cabdulaahi marka la fiiriyo dhallinyarada soomaalida isticmaalka social mediaha ma dhinaca wanaagsan ayaa ku badan mase dhinaca taban oo aan fiicnayn
barow aada mahadsan tahay social mediaha haddii laga hadladho waxaa u badan aan isdhihi karaa dhanka aan wanaagsaneyn sababtoo ah maalmihii ugu dambeeyey weliba sanadihii ugu dambeeyey waxaad moodaabo in dadkii tusba xarg goostaan mal inay yihiin oo aada u soo fagteen marka inta badan baraha bulshada haddii aad eegtid dadku waxyaabaha lagu soo bandhigayo ma ahan wax wanaagsan waan aragnay waxaad arkaysaa hooyooyin oo si qaldan baraha bulshada isticmaala waxaad arkaysaa caruur yar yar marka dadkii wax bara lahaayeen dhammaan waxay ku mashquuleen baraha bulshada marka dhibaatada jirta waxay tahay baraha bulshada waxyaabaha aaladan waa aalad fidna ah oo dhalintii soomaaliyeed dhan waxbarashadooda iyo weliba shaqooyinkooda ka mashquuli maxamed cali siyaad waad maqlaysaa doodaas
barrow aad baad u mahadsan tahay aniga xoogaa waxaad moodaa inaad ka aragti duwanahay dabcan social mediahu saamayn iyo saamayn darro labadaba uu leeyahay dhinaca wanaagsan haddii aynu ka eegno shaqooyin badan buu qabtaa dad baa ku shaqaysta dad baa faa'iidooyin badan ka hela inkastoo ay jiraan dad yaroo si qaldan u isticmaala haddana adduunka sida kale marka loo fiiriyo dhinaca social media dadku waxay u adeegsadaan si wanaagsan soomaalidu weliba waxaa jira dad aada u fara badan oo si wanaagsan u adeegsada dad baa ka shaqaysta dad baa ku ganacsada marka anigu waxaan dhihi karaa iyadoo saameyn ay jirto haddana dhanka faa'iidada ayaa waxa ay tahay aragtidayda anigu inay aad u wanaagsanto weliba soomaalidu hadda ay aad u soo fahmayso waa tahay waxa uu leeyahay maxamed cali siyaad dad baa ku ganacsada dadna waa ay ku shaqaystaan weliba iyagoo guryahooda jooga ayay dhaqaalo ka sameeyaan laakiin adiga waxaad tiri dhinaca faa'iida darrada ayaa nugu badan bal dadka ku dhegaysanaya haddii aad u sababayso
tusaale ahaan dadka ganacsiga iyo waxyaabaha kale ay ka sameynayaan social media dad aad u kooban waaya waxaa qariyey oo ka batay dadka waxyaabaha si qaldan u isticmaalaa tusaale ahaan tiktok haddaa rabtadda tiktok waxaa isticmaalo dad da'yar ugu yaraan adi da'dooda adi fifty ama adi soddon meelahaas ma gaarayso si qaldana u isticmaalaan waxaad arkaysaa waxyaabo oo anshaxumada oo social mediaha ama soomaalida soomaalida inta badan looga baran ayaa inta badan lagu soo bandhigaa dhaqanka ula jeeda haa dhaqanka waxyaaba dhaqankeena ka baxsan waxyaaba diinteena aan u ogoleen inta badan lagu soo bandhigaa dadka ganacsada oo social mediaha ma ha noqoto onlineka far ku tirso dadkaas dad aada u yar waay marka waxaa ka batay dadka waxyaabaha khaldan social mediaha ay soo dhigaan marka inta badan soomaalidna waxay jecel yihiin dad waxyaabo qaldan haddii aad aragti tiria shiik hadduu soo dhigo wacdi dhahayo waxaas ma fiicna ma wanaagsano shiiqii fuyuuskiis wuu yaryahay ninka oo waxyaabaha qaldan soo gudbiyo waa ninka ugu fuyuuska badan waay waa dhibaatadii jirta waa taas taa miyaanay maxamed ee dood maangala ahayn oo cabdulaahi kaane
barrow horta way jirtaa dhinaca saameynta sida saaxiibkii uu sheegay haddana dhinaca kale haddii laga eego wanaaggiina wuu barbar socdaa sababta waad aragtay diinta baa lagu faafiyaa waxyaaba badan oo wanaag ah baa lagu soo gudbiyaa inkastoo waxyaaba dhaqan xumo ay jireen haddana sanadkii ugu dambeeyey waxaad moodaa in dadku ay ilbaxayaan oo horumar dhinaca la samaynaya ah in waxyaabaha anshaxumada laga gudbo weliba tusaale haddaan usoo qaadano waayadii ugu dambeeyey dowladda aad bay ula dagaalamaysay dadka dhallinyarada ah ee anshaxumada samaynaya taasoo aan xasuusanno in dad aada u fara badanoo colaadaha faafin jirayoo waxyaaba anshaxun soo dhigi jiray dowladdu ay xirxirtay si dowladda tallaabada ay u qaada waxaad moodaa waxyaabihii anshaxumada ah inay hoos u dhaceen oo sida hore aysan ahayn dadkuna haatan ay usoo jeestay inay dhanka wanaagga uga faa'iidaystaan waxyaabaha wanaagga looga faa'iidaystayna waxaa ka mid ah tigtogga arkaysa dad baa dhaqaale aada u fara badan ka sameeya dhaqaale weliba aan macquul ahayn baa laga sameeyaa sababtuna waxa ay tahay dee dhallinyaradu inay fahantay maanta faa'iidada social mediaha uu leeyahay dad guryahooda iska joogo waxaa jira kumanaan kun oo dollar ka sameeyo haddii tiktok ay tahay youtube facebook waxyaabahaasoo dhan waxaa jira dhallinyaro badan oo dhaqaale ka sameeyo dhan haddaan u eegno marka shaqola-aantii xooganeed oo dhallinyarada haysta waxaad moodaa in halkaasi waxyaaba badan u daba adiga waxaad ka mid tahay dhallinyarada baraha bulshada isticmaala oo lacagaha ka sameeya sidee uga samaysaan waxa aad gudbisaan ama muxtawiyaadka ku jira maxay
annagu inta badan waxaan gudbinaa waxyaabaha ku saabsan arrimaha bulshadan ka hadalnaa sidoo kale waxaan dadka u gudbinaa arrimaha bulshadao kale haddii ahaan lahayd waxyaabaha markaasi dadka muhiimka u ah oo markaasi dee noloshooda taabanaya haddii ahaan lahayd dhinaca qutul daruuriga ganacsi waxyaabaha markaa adu noloshooda taabanaya ayaan dadka ugu gudbinaa sidaasoo tahana dhaqaalaan ka samaynaa dhaqaalahan ka samayno xumaan uma adeegsano wanaag baan uga samaynaa marka qofka haddii uu ku talagalo in uu dhanka wanaagga uu dhaqaalo kaga samaynayo social mediaha awood buu leeyahay cabdulaahi adiga social media aad isticmaasho maxaad ku gudbisaa social media waa isticmaalaa laakiin waxyaabo wanaagsan ayaan ku gudbiyaa
sidee lagu daawadaa daawashada aad u yartahay marka la dhaho dhanka marka waa isku barbardhigay waxyaaba aan soo bandhigo inay wanaag yihiin waxaan fiiriyay dadka xumaan soo bandhiga markii isku barbardhigay waxaa iga fiis badan dadka waxyaabaha xumaanta facebook ama tiktok meel walba kusoo bandhiga marka waxaa is ummaddii marka waxay ku dhiiranayaan maadaama fiiskiisa aad u yara qofka wuxuu ku dhiiranaa beri inuu xumaan sameeyo si fiiskiisa u bato weliina ma ku fikirta inaad eh, dhinacaas ka wacato dhinac kale aad maya ilaa had wanaaggii ay ku taaganay wanaagna uu ku taaganaa doona insha allah waayahay Eh, eh, social mediaha waxaa muuqata oo la isla qirayaa nolosheenii bulshada soomaalida inuu saameyn weyn ku leeyahay bal si dadka jihooyinka wanaagsan ugu adeegsado caalamka waxbaa laga bartaa oo waxbarashadii dhan baa barihii bulshada la keenay iyo technolojiyadii dhaqaala laga sameeyaa suuqyada waaweyn oo ganacsiga laga sameeyaa sarifka lacagaha laga shaqeeyaa Eh, warbaahintii baa halkaa joogta si marka jiho wanaagsan dadkay u aadaan maxay tahay eh, xalka in meesha laga raadin karo Eh, maxamed cali siyaadan ku hormaraya
barrow aad baa umahadsan tahay xalku way iska caddahay social media sidaa sheegtaba faa'iido badan buu leeyahay laakiinse qofka aan markaas ku jirin oo bannaanka ka joogo inta badan wuxuu aaminsan yahay in waxyaabo aan wanaagsanayn ee lagu baahiyo balse social mediaha markan weliba soomaalida hadda aan u eegno baahiyo badan buu daboolay baahiyaha oo ah dhallinyaro badan oo shaqa la-aan haysay in maanta fursad ay u heleen inay ku shaqaystaan iyagoo markaas wax wanaagsan soo gudbinayo keliya ma ahan xumaanta la soo gudbinayo keliya social mediaha in looga shaqaysto ma ahan waxyaaba badan oo wanaagoo lagu soo gudbiyaa jira sanadihii ugu dambeeyana waxaad moodaa in baahi badan oo xagga dhallinyarada ah oo shaqo la-aanta uu daboolay marka waxaan dhihi karaa aniga inkastoo saameyn uu leeyahay haddana waxyaabaha wanaagga ah ee dadku ay sameeyaan iyaduna aad bay u fara badan tahay
adigaan xalka ku weydiinaya cabdulahi xalku wuxuu yahay horta dhalinta aada ugu soo badatay social media kow uu waran hort in loo sameeyo wacyigelin sababtoo ah haddii wacyigelin loo sameyn yaa yaa sameynaya wacyigelinta wacyigelinta waxaa samaynaysa culmowdiinka waxgaradka qof walba oo indhaha u ah bulshada wayna wacyigelin ku samaysaa dowladda soomaaliya iyadan waxaa habboon qof walba waxyaabo qaldan social media ku soo bandhigta in tallaabo degdeg ay ka qaado sida ay u yaraadaan ugu yaraan waxyaabahan foosha xun oo inta badan baraha bulshada lasoo bandhigo
aad baad u mahadsantihiin cabdulaahi yuusuf iyo maxamed cali siyaad oo labadaba ah dhallinyaro ku nool magaalada muqdisho islamarkaana isticmaala baraha bulshada doodii gaabnayd intaas haynoo joogto waa cabdilcasiis barrow oo idi leh nabadgelyo
markaad weli dhegeystaen nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a markana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee kooxda kubadda cagta arsenal oo gurigeeda ku martigelineysay kooxda newcastle united lugtii koowaad ee koobka carabaw cup ee ciyaaraha semifinalka ayaa arsenaal gurigeeda cashar lama iloobaana loogu dhigay oo newcastle united ayaa waxaay ku dubatay arsenaal laba gool iyo waxba iyadoo qayb walibaahi ee ciyaarta kooxda newcastle united ay gool dhalisay ciyaaryahan alexander isaac ayaana qaybtii hore ciyaarta gool u saxiixay kooxdiisa goolkii labaad oo ay keentay kooxda kubadda cagta newcastle unitedna isaga laftiisa ayaa ku lug lahaa laakiin kubad uu ku darbeeyey goolhay raya uu badbaadiyey goolhayu ayaa waxaa dabamariyey oo shabaqa ku cuskaday ciyaaryahan antony gordon kooxda kubadda cagta arsenal ayaana ciyaartaasi waxaa laga adkaaday laba gool iyo waxba oo lugtii koowaad ee ciyaarta semifinalka gurigeeda laga adkaaday lugta labaad ayaa shanta bisha february waxaa labadan kooxood ay isugu tegi doonaan gegida st jamesburg ee magaalada newcastle oo kooxda kubadda cagta newcastle guriwa laakiin ciyaarta dabadeed tababare michael arteta tababaraha kooxda kubadda cagta arsenal ayaa waxa uu aada u dhaliilay kubaddii lagu ciyaarayay oo ay samaysay shirkadda puma iyadoo horyaalka waddanka ingiriiska lagu ciyaaro kubad ay samayso shirkadda nike waxa uu tababaraha kooxda kubadda cagta arsenaal sheegay in sababta laga adkaaday ay ugu wacnayd kubadda oo ciyaartooydiisu ku ciyaarideeda aanay la qabsanin waa kubadda ay samayso shirkadda bume laakiin waxa uu tababaruhu sheegay amaba aan iraahde uu ku marmarsiyooday in guuldarrada ku dhacday uu kubaddaasi u aanaynayo si kastoo tahaba waxaa la isweydiin karaa haddii ciladu ay kubadda tahay maxay ugu suura gashay kooxda kubadda cagta newcastle united inay laba gool iyo waxba weliba arsenaal oo taageerayaasheeda oo lixdan ku dhaafayay gurigoodana joogay laga adkaado si kastoo ay tahaba taageerayaasha kooxda kubadda cagta arsenal ayaa haatan buuq badan furay sida uu baahiyey youtube-ka ay leeyihiin taageerayaasha arsenaal ee f t v waxay taageerayaashu inta badan ku calacaleen in tababaraha kooxda kubadda cagta arsenaal aanu dhaafsiisnayn amaba aqoontiisu aanay dhaafsiisnayn heerka ay haatan arsenaal joogto si kastoo ay tahaba taageerayaasha ayaa qaarkood waxay ku qaylinayeen macalin arteta in shaqada laga eriyo maadaama aanu awood ama aqoon intaa dhaafsiisan aanu u lahayn islamarkaana aanay ka sugaynin in horyaalka waddanka ingiriiska ama wax koob ahba uu qaado kooxda kubadda cagta ee arsenal dhinaca kale habeen dambe waxaa ciyaarta kale semifinalka lugta koowaad isla waqooyiga london kulan xiise badan uu ku dhex mari doonaa kooxaha kubadda cagta ee tottenham hatsbah iyo liverpool iyadoo lugta kalena la isugu tegi doono bisha february guriga kooxda kubadda cagta ee liverpool macalinka kooxda kubadda cagta ee tottenham ayaa isaga laftiisu culays weyn uu saaran yahay waxaana dadka qaar ay ka cabsanayaan haddii kulanka habeen dambe laga badiyo inuu shaqadaba waayi karo dhinaca iyo haddii aan jaleeco manchester unitedna xidiga uu macalinkan cusub ee dhowaantan yimid uu kursiga kaydka ku iloobay una ciyaari jiray qaranka ingiriiska ee marcus rashford ayaa saf kooxaha talyaanigu haatan usoo galeen waxaa kubadda cagta ac milan yuventus ayaa la leeyahay xidigan ay isku haystaan inkastoo dhinaca jarmalkana ay u gacan haadinayso kooxda kubadda cagta ee burushia gorgman xidiga marcus rashford ayaana laga yaabaa bishan january inuu ka hureelo gegida old trafford ee kooxda kubadda cagta ee manchester united dhegeystayaal xubinta ciyaaranta ay kusoo gabagabayna tan iyo kulan dambe waa mascad dawadi ku dhaafay sidaa iyo nooli koota
markana dhegaystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga tan iyo kulanti dambe waxaanu dilaanahay sidaas iyo nabadgeliyo
aqda